yixisqel cutubka lix iyo tobnaad oo haddana mar kale ereygii rabbiga ayaa ii yimid isagoo leh wiilka aadamow yerusalem waxyaalaheedii karaahiyada ah ogaysii oo waxaad ku tidhaahdaa sayidka rabbiga ah wuxuu yerusalem ku leeyahay jinsiyadaada iyo dhalashadaaduba waa dalka reer kancaan aabbaha wuxuu ahaa reer amoor oo hooyadana waxay ahayd reer xeed oo dhalashadaadii iyo maalintii aad dhalatay xuduntaadii lama goyn oo biyana laguma mayrin si aad nadiif u noqotid innaba laguma cusbayn oo innaba waxba laguma duduubin iluna kuma ay nihin inay waxyaalahaas ku samayso ama inay ku roonaato laakiinse maalintii aad dhalatay ayaa beerinka bannaan lagugu xoodhay waayo qofnimadaadu waxay ahayd wax la quursado oo markaan kuu soo agmaray oo aan arkay adigoo dhiiggaagii kuu nijaasoobay ayaan kugu yidhi adigoo dhiiggaagii kuu dhex jiro noolow adigoo dhiiggaagii kuu dhex jiro ayaan waxaan kugu yidhi noolow oo waxaan kaa dhigay inaad sida biqilka duurka oo kale u badatid waanad korodhay oo sii weynaatay oo waxaad noqotay wax qurux badan waanad naasa keentay oo timahaagiina way baxeen inkastoo aad qaawnayd oo aanad dadnayn haddaba markaan kuu soo agmaray oo aan ku fiiriyey wakhtigaagu wuxuu ahaa wakhtigii caashaqa oo waxaan kugu daaday macawistaydii oo cowradaadina waan daboolay oo weliba waan ku dhaartay oo axdi kula dhigtay oo taydii baad noqotay ayaa sayidka rabbiga ahu leeyahay oo markaasaan biyo kugu mayray oo dhiiggaagiina waan kaa wada dhaqay oo saliid baan kugu subkay oo weliba dhar daabac leh ayaan kuu xidhay oo waxaan ku geliyey kabo ari dabadeed xarkahood laga sameeyey oo dhexdaana maro wanaagsan baan kugu xidhay oo xariir baan kuu hagoojiyey oo weliba wax baan kugu sharxay oo gacmahana jijimo baan kuu geliyey oo qoortana silsilad baan kuu sudhay oo sangelis baan kuu sudhay oo dhagahaagana xilqaado baan kaa lulay oo madaxana taaj qurux badan baan kuu saaray sidaasaa dahab iyo lacag lagugu sharxay dharkaaguna wuxuu ahaa dhar wanaagsan iyo xariir iyo dhar daabac leh oo waxaad cuntay daqiiq wanaagsan iyo malab iyo saliid oo aad iyo aad baad u qurux badnayd oo boqorad baad noqotay oo quruxdaada aawadeed ee warkaagii qurumaha ku dhex faafay waayo sayidka rabbiga ahu wuxuu leeyahay waxay ku dhammaystirantay haybaddaadii aan ku dul saaray laakiinse quruxdaadaad isku hallaysay oo warkaagii faafay aawadiis ayaad u dhilowday oo dhalilnimadaadina waxaad u badisay mid alla midkii ku soo agmarayba oo waad iisu dhiibtay oo dharkaagina waad iska furtay oo meelo sarsare ayaad samaysatay oo waxaad ku sharaxday marooyin midabyo badan oo halkaasaad ku dhilaysatay waxyaalahaas oo kale ma jirin oo weligood ma ay noqon doonaan oo weliba waxaad qaadatay waxyaalahaygii quruxda sanaa oo dahabkayga iyo lacagtayda ahaa oo aan ku siiyey oo waxaad ka samaysatay sanamyo limeed oo iyagii baad la dhilowday oo dharkaagii daabaca lahaa intaad iska furtay ayaad iyagii huwisay oo saliidaydii iyo fooxaygina iyagaad hor dhigtay oo cuntadaydii aan ku siiyey oo ahayd daqiiqda iyo saliidda iyo malabka oo aan kugu quudiyeyna iyagaad hor dhigtay oo aad caraf udgoon ugu dhigtay oo sidaasayd ahayd ayaa sayidka rabbiga ahu leeyahay oo weliba wiilashaadii iyo gabdhahaagii aad ii dhashayna allabari ahaan baad iyaga iigu bixisay in la cuno aawadeed lilinimadaadu ma wax yar bay ahayd inaad carruurtayda gowracdid oo aad iyaga u bixisid in dab loo dhex marsiiyo sanamyadaada aawadeed oo weliba intaad ku dhex jirtay waxyaalahaagii karahiyada iyo dhilanimada ahaa marna sooma xusuusan wakhtigii yaraantaada markaad qaawanayd oo aadan dadnayn oo aad dhiigaaga ku dhex ninjaasnayd sayidka rabbiga ahu wuxuu leeyahay adiga iska hoogay oo hoogay oo xumaantaadii oo dhan dabadeed waxaad dhisatay meel khudbad ah oo meel sare oo jid kastaba ku dhex taal ayaad samaysatay meeshaadii sare waxaad ka dhisatay madaxa jid kasta oo quruxdaadiina waxaad ka dhigtay wax la kadhay oo waxaad lugaha u kala wadhay ku alla kii ku soo agmadhayba oo dhilalnimadaadiina waad sii badisay oo weliba waxaad ka siinaysatay masriyiinta darisyadaada ah oo burbuuran oo intaad dhilalnimadaadii sii badisay ayaad iga caraysiisay sidaas daraaddeed gacantaydan kugu soo dulfidiyey oo cuntadaadii caadiga ahaydna waan kaa dhimay oo waxaan gacanta kuu geliyey kuwa ku neceb doonistooda kuwaasoo ah gabdhaha reer falastiin oo jidhkaaga sharka ah ka ceeboobay weliba waxaad ka dhilaysatay kuwa reer cashuur maxaa yeelay waad ka casibeeli weyday haddana iyaga waad ka dhilaysatay oo weliba waad ka dhargi weyday oo weliba dhilanimadaadii waad ku sii badisay dalka reer kancaan iyo tan iyo dalka kalday oo weliba waxaas waad ka dhargi weyday sayidka rabbiga ahu wuxuu leeyahay qalbigaagu taagyara markaad samaysid waxyaalahaas oo dhan waxaas oo ah dhillo caasiyeed ah shuqulkeed oo jid kasta madaxiisa waxaad ka dhisataa khudbad oo jid kastana waxaad ka samaysataa meel sare oo weliba ma aadan ahayn sidii dhillo oo kale waayo adigu kirada waad quursataa waxaad la mid tahay naag nin leh oo sinaysata oo niman qalaad ninkeeda uga hormarta iyagu dhilo kasta hadiyad bay siiyaan laakiinse adigu waxaad hadiyahaaga siisaa kuwa ku caashaqa oo dhan oo laaluush baad u siisay inay dhinac kasta kaaga yimaadaan dhilalnimadaada aawadeed oo adigu naagaha kale waad ka duwan tahay xagga dhilalnimadaada waayo laguma soo raaco in lagaa sinaysto aawadeed oo kiro baad u siisaa iyadoo aan ciduna kiro ku siin oo sidaas daraaddeed waad ka duwan tahay dhilooyinka kale oo dhan haddaba dhilo yahay bal ereyga rabbiga maqal sayidka rabbiga ah wuxuu leeyahay nijaastaadii way shubantay oo cowradaadina daaha lagaga qaaday dhilinimadaadii aad kuwii ku caashaqay ka dhilaysanaysay iyo sanamyada waxyaalahaaga karaahiyada ah oo dhan iyo dhiiggii carruurtaada oo aad iyaga siisay haddaba sidaas daraaddeed waxaan soo wada ururin doonaa kuwii ku caashaqay oo aad la raaxaysatay oo dhan iyo kuwa aad jeclaatay oo dhan iyo kuwa aad necbaatay oo dhan kulligood dhinac kastaan kaaga soo ururin doonaa oo cowradaadana iyagaan daha uga qaadi doonaa si ay cowradaada oo dhan u arkaan oo waxaan ku xukumi doonaa sida naagaha raggooda ka dhilooba iyo kuwa dhiigga daadiya loo xukuma oo kale oo waxaan kugu ridi doonaa dhiigga carada iyo masayrka oo weliba waxaan kugu ridi doonaa gacantooda oo iyaguna khudbaddaada way dumin doonaan oo meelahaaga sarsarena way burburin doonaan oo weliba dharka ay kaa furan doonaan oo jawharadahaaga qurxoonna way kaa qaadan doonaan oo waxay kaa tegi doonaan adigoo qaawan oo aan dadnayn oo weliba guutaay kugu kicin doonaan wayna ku dhagaxin doonaan oo seefahooday kugu mudbixin doonaan oo guryahaagana dab bay kugu gubi doonaan oo iyadoo ay naago badanu indhaha kugu hayaan ayay xukumo kugu samayn doonaan oo aniguna waxaan kaa dhigi doonaa inaad dhilaysiga ka joogsatid oo mar dambe kiro ma aad bixin doontid sidaasaan cadhadayda xaggaaga kugu dhammaystiri doonaa oo masayrkayguna wuu kaa tegi doonaa oo aniguna waan xasili doonaa oo inaba mar dambe ma aan xanaaqi doono adigu wakhtigii yaraantaada soo ma aadan xusuusan laakiinse waxyaalahaas oo dhan waad iiga xanaajisay oo sidaas daraaddeed ayaan jidkaaga madaxaaga kaga abaalmarin doonaa ayaa sayidka rabbiga ahu leeyahay oo sharkaas waxyaalahaaga karahiyada ah oo dhan kuma aad sii dari doontid bal ogow mid kasta oo maahmaayo kuu maahmaahaba wuxuu kugu maahmaahi doonaa maahmaahyadan isagoo leh sida ay hooyadu tahay ayaa gabadheeduna tahay waxaa tahay gabadhii hooyada oo ninkeeda iyo carruurteedaba nacda oo weliba waxaa tahay walaashii walaalaha oo nimankoodii iyo carruurtoodiiba nacay hooyada waxay ahayd reer xeed oo aabbahaana wuxuu ahaa reer amoor oo walaashaada kaa weynuna waa samariya ta iyada iyo gabdhaheeduba bidixdaada degan yihiin oo walaashaada kaa yaruna waa sodom ta iyada iyo gabdhaheeduba midigtaada degan yihiin jidadkoodii kuma aadan socon oo waxyaalahoodii karaahiyada ahaa oo kalena ma aadan samayn laakiinse taasu wax yar bay kula noqotay oo iyaga jidadkaagii oo dhan waad kaga sii darnayd sayidka rabbiga ahu wuxuu leeyahay noloshaydan ku dhaartaye waxaa adiga iyo gabdhahaagu aad samayseen oo kale walaasha sodomi gabdhaheeduba ma ay samayn balleeg walaasha sodom dembigeedu sidan buu ahaa iyada iyo gabdhaheeduba waxay lahaayeen kibir iyo cunto fara badan iyo raaxo barwaaqo ah laakiinse masaakiinta iyo saboolka baahan gacmahooda ma ay taageeri jirin oo weliba iyagu way isla madax weynaadeen oo hortayday karaahiyo ku sameeyeen sidaas daraaddeed markaan waxaas arkay ayaan fogeeyey oo xataa dembigaaga barhkiis samariya ma ay samayn laakiinse waxyaalahaaga karaahiyada ah waad ka siidbadisay kuweeda oo walaalahana waxaad xaq kaga dhigtay waxyaalahaagii karaahiyada ahaa oo aad samaysay oo dhan bal adigu ceebow waayo walaalaha waad xukuntay maxaa yeelay waxaad samaysay wax karaahiyadoodii ka sii daran oo iyagu way ka xaq badan yihiin hadda wafacsharan oo ceebow waayo waxaad xaq ka dhigtay walaalaha waxaan dib u soo celin doonaa maxaabiistoodii kuwaas oo ah maxaabiistii sodom iyo gabdhaheeda iyo maxaabiistii samaariya iyo gabdhaheeda iyo maxaabiistaada iyaga dhex jooga si aad u ceebowdid oo aad ugu facshirantid wixii aad samaysay oo dhan waayo waxaad iyaga u tahay qalbi qawoojis markaasaa walaalaha sodom iyo gabdhaheedu ay sidoodii hore ku soo noqon doonaan oo samaariya iyo gabdhaheeduna ay sidooda hore ku soo noqon doonaan oo adiga oo gabdhahaaguna aad sidiina hore ku soo noqon doontaan waayo walaashaa soddom afkaagu kama hadlin waagii aad kibirsanayd intaan xumaantaada daaha laga qaadin sidii markii gabdhaha suuriya iyo inta hareerahooda ku wareegsan oo dhan iyo hataa gabdhaha reer falastiin ay kucayeen iyagoo dhan kastaaba ka quursada rabbigu wuxuu leeyahay adiga sharkaagii iyo waxyaalahaagii karaahiyada ahaaba waa lagugu ciqaabay waayo wuxuu sayidka rabbiga ahu leeyahay waxaan kugu samayn doonaa sidaad samaysay oo kale waayo adigu dhaartii waad quursatay markaad axdigii jebisay habase ahaatee axdigaygii aan yaraantaadii kula dhigtay waan soo xusuusan doonaa oo weliba waxaan kula samaysan doonaa axdi weligiis ah oo markaasaad jidadkaadii soo xusuusan doontaa oo waad isku ceeboobi doontaa markaad qaabishid walaalaha taa ka weyniyo taa ka yarba oo inay gabdho kuu noqdaan baan ku siin doonaa laakiinse axdigaaga kugu siin maayo aniguna axdigaygan kula adkaysan doonaa oo adiguna waxaad ogaan doontaa inaan anigu rabbiga ahay si aad wax u soo xusuusatid oo aad u facshirnaantid oo aadan afkaagana mar dambe uu kala qaadin ceebtaada aawadeed markaan kaa wada cafiyo wixii aad samaysay oo dhan ayaa sayidka rabbiga ahu leeyahay